Band
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa subax khamiisa bisha julaaya ee sanadka labada kun iyo labaatanka waa soddon waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogana internetka ee v o a somaali com afrikada barina efamyada ayaad nagala socotaan magaalooyinka qaar idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan haddii ilaahay raalli ka noqdo waxaa ka mid ah howlgalka afrika ee maraykanka oo xaqiijiyey duqaymo ay soomaaliya ka geysteen waxaad sidoo kale maqli doontaan barasaabyada magaalooyin badan oo ku yaala maraykanka oo ka qayliya ciidamo uu sheegay in donald trump uu u dirayo Ah, horta magaalada rabshada ugu badneyd ay ka dhacday waxay ahayd magaalada portland ee ka tirsan gobolka oregon ee gal- ee galbeedka maraykanka ah waa magaaladana waxa runtii dadku waxay uga qayliyeen maadaama ciidamada la geeyo federaalka ay ahaayeen kuwo aan la dhisnayn oo labiska lagu garan karo ciidamada aanay ahayn waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan boqolaal qof oo la dhigay cusbitaalada dalka jordan qodobada kale ee aanu idiin haynana waxaa ka mid ah sheeko ka duwan sheekooyinkaasi maxay tahay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida sahre cabdi axmed ayaa inoo haysa
gudoomiyaha gobolka oregon ayaa sheegtay shalay oo arbaco ahayd in booliiska federaalka ah ay isku raaceen in laga saaro magaalada portland inkastoo saraakiisha laanta maraykanka ee qaabilsan booliiska ay sheegeen inay sii joogi doonaan intaa xaaladda ay ka degayso kadib markii halkaasi ay ka dhaceen rabshado iyo asbuucyo banaanbaxyo ah ayaa waxaa lagu xoojiyey ciidamada booliiska si ay uga hortagaan rabshadaha gudoomiye kati brown ayaa waxay sheegtay in madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pensi uu ku raacay in la joojiyo ciidamada lagu soo daadgureynayo gobolka taasi oo keentay inay isfaham waa uu dhex maro madaxweynaha dalka maraykanka donald trump oo isagu kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga iyo sidoo kale gudoomiyaha degmadaasi oo iyaduna kasoo jeeda xisbiga dimuqraadiga sida la isku raacay waxaa la saari doonaa ciidamadan kuwa ilaaliya xuduudaha ee la dhigay halkaasi iyo sidoo kale saraakiisha laamaha socdaalka ee lagu xoojiyay gobolka si loo dejiya ayaa la yidhi xaaladda waxaana la qorsheynayaa inay ka soo baxaan gobolka maalinta khamiista ah ee maanta ah maraykanka ayaa kala soo baxay laba iyo toban kun oo ciidamadiisa oo jooga dalka jarmalka tani waxa ay sidoo kale tallaali doontaa dhaleeceen badan oo madaxweyne donald trump uga imaanaysay saraakiisha maraykanka ee gudaha wadankan iyo sida kuwa ku maqan howlgallada ee neto saraakiisha difaaca ee maraykanka ayaa waxay ku dhawaaqeen arbacadii shalay ahayd in tani ay sabab u tahay bilo dhan oo ay soo jirta qiimeyn lagu sameynayay hanaanka ciidamada maraykanka oo la doonayo in lagu xoojiyo awoodaha maraykanka ee adduunka iyo sida ay uga falcelin karaan khataraha uga imaan kara maraykanka dalalka kale ee quwadaha caalamka ee sida ruushka iyo shiinaha oo waayadanba baratan xoogan uu kala dhexeeyey
aad ayay u mahadsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay wararkii ugu dambeeyey caalamka sida uu xaqiijiyey howlgalka afrika ee maraykanka waxa ay duqeeyeen degmada jirib ee gobolka jubbada dhexe halkaasoo kooxda al-shabaab lala bartilmaansaday saldhigooda waxaa sarkaal u hadlay ciidamada cirka ee maraykanka u sheegay in ujeedadu ay tahay kooxda al-shabaab in la wiiqo awoodooda lana kala eriyo haddii ay damcaan inay weeraro soo abaabulaan waxaa tan iyo markii uu bilowday xanuunka covid nteen hoos u dhacay howlgalka kooxdaasi haddaba sahre cabdi axmed ayaa wareysatay korneyl maxamuud ismaaciil fartoon oo saraakiishii hore ee soomaaliya ka mid ahaan jiray haatana degan dalka maraykanka ay u joojiyeen coronaviruska meel walbo adduunka oo dhan baa hawshiisu ay istaagtay waa malahanaga laakiin eh, si kale inay u joojiyeenna way dhici kartaa laakiin annagu taasaan u badinaynaa
waa garta kooxda al-shabaab muddo ayay joogtaa gobollo badan oo jubbada dhexe ay ka mid tahay meelo ka mida shabeellada hoose awoodooda duqaymo uun sidaan oo kaleeta mar walba lala dhaco maxay ka bedeli kartaa
saanay eh, qaabka al-shabaab maraykanku oo la dirirayo al-shabaab waxba kama bedeli karto haddaan ciidan ahaan aan eh, dhan ciidan haddaan ka fiiriyo al-shabaab si kale oo badan baa loola diriri karaa oo aan dalkana dib u keenayn waxay haba yaraate eh waxay ka bedeli kartaa ma jirto saara marka markaasaa leeda micnaha micnaha waxa weeye dee al-shabaabku waa niman yaryar oo qoryo wata eh, aan dabaabaad waaweyn wadanin aaladda ay wadanka hadda ay dadka ku leynayaanna waa aaladdii lagula dirirayay eh, hub waaweyn iyo ma garanaysaay marka qaab ka- farsamooyin fara badan baa al-shabaabka loola diriri karaa waa garta bal marka waxaad iiga warantaa had iyo goor duqeymahan ee laga geysto dhulka shabaab ay joogaan dad shacaba ayaa ka agdhow oo saameyn ay ku yeelataa Een, hadda sida africom ay sheegeen oo kaleeto een, xilligan aan kula hadlaya war-saxaafadeedka ay soo direen oo julib inay duqeeyeen ay ku sheeganayaan waxay sheegeen een, in mar walba ay soo gaaraan wararka la xiriiro in dad shacab ah ay waxyeella soo gaarto islamarkaasina uu qiimeen maraykanku ku sameynaya arrintaas bal marka waxaad iiga warantaa sidee looga feejignaan karaa dad shacaba ayaa ku nool meelaha duqeymaha ay ka dhacayaan oo shabaab ay joogaan Eh, saaray waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan eh, walaalle waxa weeye horta wuxuu al-shabaab keliya raadinaya ma aha istiraatiijiye kalena way oo militarina way ku jirtaa meesha oo ah eh, wadankan soomaaliya kow iyo labaatan sano ayuu shuuci ahaa ciidamada maraykankuna ay aad iyo aad ugu bahnaayeen istiraatiiji ahaan inay gudihiisa soo galaan marka maanta janis bay u heleen waxay heleen soomaaliis haysata waa garta laakiin dhinac markii loo fiiriyana een, soomaaliya markii dhinac la fiiriyana waxay noqotay meel een, inta badan ay ka qayliyaan ee, beesha caalamka la sheego in xataa argagixiso caalamiya ay ku dhuumaaleysanayso marka bal dadka shacabka ah ee ka agdhow meelahaas ayaga laftirkooda maxaa la gudboon iyo dadka shacabkii saaray eh, ninka maanta weli agdegan ama beer falinayay oo maskiina oo maalinqad ah de isaga maxaa la gudboonaan karaa nin wad- marka ninkan maskiinka isaga maxaa la gudboonaan karaa waxba lama gudboona isagu wuxuu u baahan yahay aqoon-yahankiisii iyo ciidankiisii iyo dadkii waddankan iska lahaa inay ka caabiyaan uun mooyaane isagu isagu dee waxba saaray waa waa ninka halkaa iska jooga maanta adduunka taariikhda waa waa wax qormaya weye dowlad soo martay ma jirto Eh, muxuu ahaayey waxaan kula dardaarmi lahaa siyaasiyiinta iyo dowladda hadda jirta inay dadka la aruuriyo al-shabaab waxaa la diriri kara saaray soomaalida oo midowda keliya oo dhinac uga soo jeesata waxaa keliya oo looga bixi karo dee waxa weeye iyadoo ciidankeedii soomaaliya ee ee qumanaa ee waxaan oo dhan ba iska caabin lahaa in la dhiso ee ma garanaysaayey ee waxaan kharashka ku baxay amisom halkaasaan u soo qaatay kharashka amisom lagu bixiyo wa- saddex meelood haddii saaray loo dhigo hal meel baa ciidan soomaaliya anfacda marka waa wax la iska indhatiraya sahra ee soomaaliduna garan mayso way is haysataa hadalkaasina waxaa ugu dambeeyey korneyl yuusuf maxamuud ismaaciil faratoon oo saraakiishii hore ee soomaaliya ka mid ahaa iminkana degan dalkan maraykanka saare cabdi axmed ayuu waramayay halka aad nagala socotaana waa v o a washington
barasaabyada magaalooyin badan oo ku yaala dalka maraykanka ayaa ka qayliyey ciidamada federaalka ee donald trump uu ku dirayo gobollo ku yaala dalkan maraykanka rabshado ka bilowday ninkii madowga ahaa ee lagu dilay minneapolis iyo taalooyin loo dhisay dad caddaan ahaa oo lagu eedeeyey inay cunsuriyiin ahaayeen oo ayagana la burburiyey ayay rabshadahani badi ka dhaceen haddaba faarax uu maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha maraykanka ayaa wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil uga warramay arrinkaasi Ah, horta magaaladii rabshada ugu badneyd ay ka dhacday waxay ahayd magaalada portland ee ka tirsan gobolka oregon ee gal- ee galbeedka maraykanka ah waa magaaladana waxa runtii dadku waxay uga qayliyeen maadaama ciidamada la geeyo federaalka ay ahaayeen kuwo aan la bisnayn oo labiska lagu garan karo ciidamada aanay ahayn inkastoy tuuto gashanaayeen ma ahayn maaragtay wax calaamada kuma dheganayn baabuurta ay wateenay dadka ku gurayeenna ma ahayn kuwo calaamado ciidan leh marka runtii arrinta ugu weyn waxay ka dhacday magaalada tan magaalada een, ah, portland markaa faarax eh, waa maxay baahida keentay in eh, magaalooyinkaas goboladaas ciidamo loo diro horta niyo waxa weeyaan een, iska arrin waxay ahayd daba socotay arrintii ninkii madoobaay ee la dilay george floyd eh, iyo ma- banaanbaxyadii la sameeyey en, eh, maraykanka oo dhan Eh, laakiin waa arrin madaxweynaha maskaxdiisa ka timi wuxuu isagu leeyahay waa tii taallooyin badan oo dadkii eh, cunsuriyiinta ahaa dadka madow gumaysan jiray madaxna hore usoo ahaan jiray taallooyinkii loo dhisay qaar la burburiyey marka isagu wuxuu ku leeyahay halkaa waxaan ugu diray ciidamada si ay u badbaadiyaan hantida qaranka isagoo kuwaas hanti qaran ku sheegay maadaama ay nimankii gobollada madaxda ka ahaa barasaabyadii amaba halkan sida la yidhahdo governorskii ay waxba ka qaban waayeen marka run ahaantii arrintaas eh, waxay keentay khilaaf ku saabsan xagga dastuurka iyo inuu samayn karayo in kale waa tahay ee, marka haddii aynu eegno dhinaca ee, shuruucda amaba dastuurka dalkan maraykanka u yaala ee, maxaa uu ka odhanayaa arrinkan arrinta horta runtii markaad eegto waxaad moodaa tii soomaalidu la o- o- odhan jirtay la jiifiyaana bannaan Eh, dastuurku wuxuu leeyahay amaba eh, farxadiisa qaybta labaad oo la yidhahdo second amendment in ay gobolladu u leeyihiin maaragtay xor oo aanu dowladda federaalka ay soo faragelin karin macnihii in ninka governorka amaba bara saabka ah ayaa in ciidan la keeno een, federaalka ah waa inay ciidamada dowladda ama madaxweynaha ay ka haystaan ogolaansho ninka gobolka xukuma qayb kalea haddana odhanaysa een, oo shuruucdaas ka mid a madaxweynuhu wuu dalbi karaa een, ama gobol wuu u diri karaa haddii ay jirto arrin xaalad degdega oo u baahan wax ka qabasho ah laakiin runtii een, dastuurku markaad eegtid wuxuu u xaglinayaa dhinaca ah inaanay federaalku ciidamadooda kula degdegin gobollada markaas ee, maadaama oo ay sidaa tahay ee, faarax mas-uuliyiinta magaalooyinkaasi iyo gobolladaasi maxay qaban karaan Ee, horta runtii kulligood waa ka qayliyeen inkastoo dee ciidamo federaal oo la keenay maalin walbaba waa kuwa leh ka baxa een, magaalooyinka magaalooyinka hadda ruli- runtii aada rabshaduhu uga taagan yihiin waxaa ka mid ah seattle oo gobolka washington ka tirsan een, albuquerque new york een, waxaa la albuquerque magaalo yado new mexico kansas city meelo badan runtii awoodde ciidamo federaalka la iskaga caabiyo ma jiro waxay u noqonaysaa xagga dastuurka in laysla tago taasna waxaa ka khatarsan hadda oo madaxweynuhu uu ku doodayaa magaalooyin waxaa jira ay chicago iyo philadelphia iyo ay ka mid yihiin magaalooyin waaweyn oo noocaas ah new york oo had iyo goor dagaal ka dhaco een, dagaal yaanan odhanay dee madowga isku dila maalin walba dad badan baa la dila habeenkii marka wuxuu ku leeyahay haddii ay nimankii magaalooyinka ka mas-uulka aha ama meeyar ahaate ama ahaato barasaab ay arrintaa dunuubtaa dhacaysa wax ka qaban waayaan ciidamaan u diraya tanuna maaha wax daba socda banaanbaxyadii hore iyo rabshadihii hore waa wax cusub oo aan madaxweyne hore oo maraykankanana aanu samayn in la yidhaahdo eh, dembiyada magaalooyinka dhexdooda ka ka eh, ka dhacan ciidamo federaal u diraya marka runtii way ka qayliyeen Eh, qaylada ugu dheereed runtii waxaa soo jeediyey eh, gabadha meeyarka ka ah magaalada chicago oo ah eh, madow qof madow gabadh madow eh, oo tiri ma iman karaan ciidamada federaalku mana yeelayno laakiin runtii dee inay is-hortaagi karto haddii uu ciidamo keeno waa arrin maaragtay aynu arki doono waxa ka dhaca laakiin eh, dadka badankoodu waxay leeyihiin arrintaasu arrin macquula maaha Een runtii runta su-aasha kale oo isweydiintana waxa weeyaan magaalooyinkaas badankooda uu leeyahy ciidamaan u diraya waxaa een, meeyara ka ah amaba governors ka ah balasaabyo een, dad taabacsan xisbiga dimuqraadiga marka waxaa la- u egtahay baa laleeyahay in arrinta tanu siyaasada ka dambayso waa tahay ee, xeralaalyaha ayaa kongareesku ee, arrinkan wax ka weydiiyey muxuu ka yidhi runtii waa la weydiiyey runtii shalayto ma- maalin dhaweyto een, s- waxaa u yeeray baarlamaanka een, qayb qoladan qayb guddida sharciga qaabilsan waana la weydiiyey su-aalo badan oo arrintan ku saabsan Een, runa- waxaase muuqatay inuu uun een, hadaladii iyo doodii madaxweynaha uun ah, maara uu ku adkeysanayey oo ahaa dadkaas waa dad rabshado wada waa dad dhulkii burburinaya waa in maaragtay dowladdana sharcigu wuu ogol yahay laakiin ma iyaguna waxay lahaayeen dastuurkii baad ku xadgudubtay laguu dhaariyey oo madaxweynaha jeebka ugu jirtaa mase uusan soo kordhin sum- ma soo kordhin een, wax cusub oo uu leeyahay de madaxweynahan ku ku khilaafsanahay laakiin waanaynu daa xasuusanaa madaxweynaha isaga dee meesha meesha u magacaabay oo si toosa marna ugama soo horjeesan karo ilaa uu rabo dee inuu shaqada ka tago mooyaane kaasi waxa uu ahaa qoraaga faarax ow maxamuud maxamed oo isagu degan dalkan maraykanka uuna waramaya cabdixaafid cawil ismaaciil gobolka jordan boqolaal dada ayaa isbitaalaadka la dhigay kadib markii ay sumoobeen faahfaahinta warkan ku saabsan waxaa kasoo diray magaalada qaahire wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni wasaaradda caafimaadka ee dalka jordan ayaa ku dhawaaqday toddoba boqol oo qof in ay ku sumoobeen cunto sumaysan degmada cayn albaasha ee galbeedka caasimada dalkaasi warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee waddankaasi ayaa lagu sheegay in ilmo yar oo shan jir ah uu ku geeriyooday cunnada lagu sumoobay halka boqol ka mid ah dadka ku sumoobay la dhigay cisbitaal ku yaala degmadaasi wararka laga helayo magaalada camaan caasimada dalka jordan ayaa sheegaya dadka sumoobay in cunto sumaysan ay ka cuneen maqaaxi lagu iibiyo shuweermada saraakiisha ciidamada amniga ayaa tibaaxay in la xiray milkiilaha maqaayadda xili ay socdaan baaritaano la xiriira waxaa sababay in dadkaasi ay ku sumoobaan cuntada sida lagu sheegay warmurtiyeedka wasaaradda caafimaadka ee dalka jordan baaritaanada hordhaca ayaa sheegaya in cuntada lagu iibinayay maqaayadaasi laga helay bakteriyo kala duwan oo waxyeelo ba-an gaarsiisa caafimaadka dadka maqaayadda cuntadeeda lagu sumoobay ayaa ku dhawaaqday maalmo ka hor hoos u dhac ay ku samaysay qiimaha la kala siiso shuweermada taasoo ay soo jiidatay boqolaal reer jordan ah waa sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ee dalkaasi dadka degan galbeedka dalka jordan ayaa bilaabay in ay ka walaacaan cunidda shuweermada laga sameeyo hilibka iyo digaaga kadib markii ay soo baxday in boqolaal qof ay ku sumoobeen sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa bilowday olole ka dhan ah maqaayadaha si ay u hubiyaan badqabka cuntada ay iibinayaan ganacsatada waa markii ugu horeysay dalka jordan toddoba boqol oo qof mar keliya ay ku sumoobaan cunto ay ka cuneen maqaaxi tobankii sano ee ugu dambeysay xuseen saxnuuni v o a qaahira
dhalinyaro ku nool magaalada hargeysa ayaa waxa ay ka qayb galayaan barnaamij lagaga caawinaya dhinaca guurka oo shirkada somtel ay sameynayso barnaamijkan oo bakhtiyaa nasiib ah ayaa qofkii ku guulaysta u heli doonaa qalabeyn guri kiro iyo masaariif lix bilood ah khadar cakule ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray muran kama taagna in dhallinyaradu ay yihiin tirada ugu badan ee bulshada soomaalida inkastoo ay yihiin xoogga soo kacaya iyo mustaqbalka waddan uu leeyahay haddana dhibaatada ugu badan ee haysata ayaa ah shaqala'aan baahsan oo ku gadaaman ama la kulantay dhibaatada shaqala'aanta ka dhalatay ayaa waxa ay awooddooda iyo muruqoodaba ka yeeshay mid aan suuragal ka dhigahayn riyooyin badan oo dhallinyaradaasi ay lahaayeen tusaale ahaan dhismaha guurku waa mid u baahan in laga howlgalo oo kharash ahaan inanku uu saamixi karo ama uu fursad u heli karo inuu reer dhiso inkastoo uu baahi uu qabo duruufaha shaqala'aaneed ayaa taasi ka dabray boqolaal iyo kumannaan dhallinyaro ana waxaa suurtogeli weyday in ay hamigooda ku guulaysan waayaan mid ka mida shirkadaha isgaadhsiinta ee somalilan ka howlgala oo ah shirkadda telesom ayaa ku dhawaaqday mashruuc ama barnaamij cusub oo ay ugu magac dartay aroos waana fursad loo siinayo dhallinyaro fara badan inay habakhtiyaan nasiiba uga qayb galaan guurkaasi iyadoo muddana ay shirkaddu ka bixinayso biilka qoyska cusub sidoo kalena barnaamijkan hore ugu soo tijaabinay qaar ka mida shaqaalahayaga ee wax cusub ayna ahayn ayaa waxaanu garanaynayn bal markan dhinaca macaamiisheeda dhallinyartaa weliba in guur horena soo marin inaynu ku tijaabinno oo nasiibkooda ku tijaabiyaan inay bal isku dayeen inay guursan karaan annaguna marka aanu guurka ka taageerno oonu ku taageerno agabka guriga qarashka arooska kiradoo lix bilooda iyo waxaa la ydhaa biil lix bilooda inaan ka bixino qofka ku guulaystay markaa marka barnaamijkani waa barnaamij nooca oo khayriya oo nugu talagalay oo ah barnaamij hadiyad aan nugu talagalay macaamiisheeda
in kasta oo guud ahaan ay barnaamijkan soo dhoweeyeen dhallinyaradu haddana waxa ay inantani si gaara u taabanaysaa in wakhtigani uu yahay xilli ay duruufo adag oo dhaqaale haystaan labadaraale uu saamaxay ama uu keenay cudurka covid
aad buu qaali ugu yahay guurku ee kadib markay dhallinyartu aragtay in loo soo bandhigay in dhallinyar maxay heeday laga caawiyo dhankii guurka dhankii maxaa la dhahdaa alaabaynta guriga iyo sidoo kale mushahar ama baan idhaahdee biil ay qaadanayaan waqti waxaad arkaysa dad badan badan badan oo dalbanaya ee taas waxay horumar amaba ay u tahay shirkadaha ee dalka ee maxay heday dhallinyartooda fikrada cusub ee noocan oo kale kusoo kordhinaya ee kolley waqtigan ku jirno oo hadda adag oo ah waqti xaalad amaba cudur adduunka uu ku baahay uu saameyn ku yeeshay oo gebi ahaantoodba ay istaagtay maxaa la ydhaahdaa dhankii shaqooyinka amaba isku socodkii kolley waxaan ogsoonahay in ay dhallinyaro badani ay ka faa'iidaysanayso sidoo kale wiilasha ayaa iyaguna soo dhoweeyey sida uu tilmaamayo mid ka mid a dhallinyarada magaalada hargeysa oo dareersan inay fursad tahay run ahaantii arrinkaas waa arrin fiican waana fursad dahabiya waa soo dhowaynaynaa waa arrin lagu daydo bulshada ku dhaqan soomaaliya somalilan meel walbana waa soo dhoweeyeen arrinkaas oo waa taageereen waa fursad fiican oo dhallinyarada u ah hal abuur fiican oo ay magaranaysaa al hore waxaan maqli jirnay shirkadda talasom baa soo kordhisay adeeg casriya oo bulshadu ay ka faa'iiday laakiin maanta waxay sabab u noqon doontaa haddii adeeggaas uu sax noqdo inay shirkadda talasom ka qayb qaadato in dad bili'aadani ay dunida ku soo biiraan oo ay hooyo iyo aabba isu baahnaa oo waayuu kala yarahayay ay isku soo dhowayso oo ay sabab u noqoto khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
iminkana ku soo dhowaada faallo ka turjumaysa aragtida maraykanka sahra cabdi axmed ayaa inuu haysa
shacabka ku nool wadamada saxaraha ka hooseeya ee afrika ayaa si weyn u kordhaya lixdan boqolkiiba dadkaasi shacabka ah ee afrika waa dad ka yar da'aada shan iyo labaatan sano jirka waxaana tobanka sano ee soo socota kadib la sheegay inay jiri doonto saddex boqol iyo labaatan milyan oo dad afrikaan ah oo la sheegay in da'dooda ay u dhexayn doonto shan iyo toban ilaa iyo labaatan sano jir intooda badan dadkaasi waa dhallinyaro u baahnaan doona shaqooyin waxaana lagu qiyaasaa inay ugu yaraan noqon doonaan sideed iyo toban milyan oo shaqooyin shaqooyinka cusub ee la rabo ee labaatanka sano ee soo socota loo baahan yahay halkaasi ayaa ah meesha ay ka imaanaysa ayaa la yiri barwaaqada afrika tallaabadan oo lagu dhawaaqay bishii disembar ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii ayaa waxaa loola dan leeyahay tallaabooyin si weyn la rabo in loogu kobciyo iskaashi ganacsi iyo mid maalgashi oo dhex mara maraykanka iyo dalalka afrika sidaa uu sheegay siihayaha maamulaha hay-adda u s aid ee qaybta ah afrika chris molony We want to do that because that's where job creating, long term, self sustaining economic growth comes from.
waxaan doonaynaa inaan sidaas u samayno maxaa yeelay waa halka keli oo shaqo aan ku abuuri karno muddo dheer iyo sidoo kaleeta dhaqaalo korarkiisa uu taagnaado muddo tani waa waxa kobcin kara hadafka saddex geesoodka ah ee lagu gaari karo afrika oo barwaaqo gaarta ayuu yidhi molin oo hadalka sii wata sidaasi daraaddeed waxaa ugu horreeya afrika ay horumar ku samayn karto ayaa ah iyada oo ayaa la yiri abuurto ganacsi taasoo maraykanka iyo afrikaba maalgashigooda ay si midaysan uga qayb qaadan karaan dhismaha mustaqbalka chris ayaa waxa uu sheegay in tani ay tahay wax fudud oo haddana si khayrul caadi ah wax weyn oo muhiima ay uga soo bixi karaan tallaabada labaad ayaa ah iyada oo la fududeeya ayaa la yiri ganacsi laba geesood ah oo u dhexeeya maraykanka iyo dalalka afrika si loo gaaro horumarka afrika lala rabo ayaa la yiri safaarad kasta oo maraykanka uu ku leeyahay afrika waa inay lahaataa ayaa la yiri kooxdada oo loogu magacdaray kooxda heshiiska oo iyagu kasoo shaqayn doona maraykanka iyo sidoo kale dalalka kaletee martigelinaya fursadahaasi ganacsiga ah These deal teams can help unpack the mystery of operating in a given country.
kooxda ganacsiga waxa ay ka caawin doontaa dhinacyada in ay furfuraan howlaha dahsoon ee hoose ayaa la yiri waxaan si weyn ugu hanweynahay inaan xiri karno ganacsi badan oo u dhexeeya maraykanka iyo afrika tanina waxay ahayd faallada ka turjumaysa aragtida maraykanka ee barnaamijkeennan
daniyo xeel baan wadaa jacayl diir abaan hayaa duug iyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa
haddaad dana fiicantay daryeelkayga igu fiilan daaruhur baan ahay aan curan markasan diilaa
dan iyo xeel baan wadaa jacayl diir abaan hayaa duug iyo ubax baan sidaa dushadan saarayaa
haddaad dana fiicantay daryeelkayga igu fiilan daaruhur baan ahay aan curan markasan diilaa
daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan
gaaraarbad iga heli lahay daadaban ku hormari lahaa
daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan
gaaraarbad iga heli lahay daadaban ku hormari lahaa
dabaylaha mayga celin celin celin mayga celin dabaylaha mayga mayga celin mayga celin
dabaylaha ma iga celin ma iga celin dabaylaha ma iga ma iga celin ma iga celin
heestaasina waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenni subaxnimo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo anigoo sahre cabdi axmedo waan idinla socodsiinaynay bashiir abikar iskudubaridkiiyo barnaamijkan soo saaristiisa ayuu lahaa tan iyo kulanti dambe intaynu mar kale kulmi doonno nabadgelyo
dan iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darajan hayaa dushadan saarayaa
haddaad dhibanta habatay adan dadka ku jecelo diiniyo dhaqaban haya dushadan saaraya
dan iyo gur baan wadaa dulqaad iyo raaxa badan diiq iyo darajan hayaa dushadan saarayaa
haddaad dhibanta habatay adan dadka ku jecelo diiniyo dhaqaban haya dushadan saaraya
daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan
gaaraarbad iga heli lahay daadaban ku hormari lahaa
daryeel baan kula rabaa difaaca baan ku ahan
gaaraarbad iga heli lahay daadaban ku hormari lahaa
dabaylaha mayga celin celin celin mayga celin dabaylaha mayga mayga celin mayga celin
dabaylaha ma iga celin ma iga celin dabaylaha ma iga